kusoo siqdee barnaamijkii madashaha dhallinyarada waa maalnimo arbaca hata waa maalnimo khamiisa taariikhduna ay ku asteysan tahay afarta bisha nofembar sannada labada kun labaatan iyo kowda dhegaystayaal meel walba joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo maalin walba aa ka dhagaysataan raadiyo muqdisho markii laga reebo maalinta jimcaha barnaamijka galabta aad ayuu xiise badan yahay qodoba dhowr ayaan kusoo qaadan doonaa barnaamijka galabta waxaa si wada jira halkaan ugu wada tabin doonaa hodan sheikh doon iyo anigoo nasiib jalwaa sidoo kale dhanka farsamada waxaa ku jira hodane ibraahim waa tahay waa loo wada dhanya aada weyn hodanay galabta maxaan barnaamijka ku qaadan dhigi doonaa oo dhallinyarada galabta inagu xiran alaabana dhegeysta barnaamijka madasha aan waxayna dhegaystayaasha mar walba waxay noogu barteen dee inaan halkan ugu soo gudbino xubno aan ka marnay riwaayadihii sheekooyinkii dee maxay ahayd kaalimihii suugaanta qodobkii doodo aada u xiiso badan xubintii ciyaaraha waa wada dhan yihiin galabta haddaan aada dhankaas iyo riwaayadahan miiska waxay noo saaran dhibaatada maseerka marba maseer hadda ludha maxaa kugu soo dhacaya dee dumarka baa maseer badan ragga qaarna kuwa maseeraa jira sabaan de waxaa kaloo ka maqnay sheekooyinkii oo galabta miiska waxay noo saaran nin iyo bisad waa nin iyo bisad ama kulaal qof walba siduu u yaqaano haye kaalimi suugaantana kama marno kama marna sidoo kale dhallinyarada sportiska xiisaysana galabta waxaan u haynaa wararkii ugu dambeeyay ee laga diiwaangeliyey sportiska qodobkii jacaylkana sidoo kale de maxaan ku daafuranaynaa kaalin suugaanida jacayla oo lagu magacaabo boodhiri sidiisi waxaa ku luuqeynay maxamed nuur gari waxay keedka kusoo biirtay afartii bisha koowaad kun sagaal boqol lixdan iyo sideedii danasiiba waxayna ka mid tahay kaalimaha jacaylka kasoo burqanaya keedkan waa tahay galabta boodhari baan ku daafuro doona dee boodhari markii la maqla dee hodanay waaba la iska ogaanaya in la wada jeceelaysan yahay marba daa boodhiri maqashay
waa sidaa aan iskiin ka dhaabaxna adika iyo ibraahim
jacayl waa belaayo waa baaxad soro waanigan beste markaan bilan helaabo iga bilaayo ayaday bogsiise bar wadnaha ku taalo igu baaxiwe boodhari sidiisii barashada jacaylkana ayaday igu beerte igu baahdi weeye barwadnaha ku taalo iigu baahdi weeye boodhari sidiisii barashada jacaylkana ayadaygu beerte boodhari sidiisii barashada jacaylkana ayadaygu beerte ayadoo habeen badha intaan soo baraarugay baalaha ka eego ayadoo habeen badha intaan soo baraarugay baalaha ka eego markaan bixiye faynus ileen baaba weeye barkimada dagaalo markaan bixiye faynus ileen baaba weeye barkimada dagaalo barwadnaha ku taalo iigu baahde weeye barwadnaha ku taalo iigu baahde weeye boodhari sidiisii barashada jacaylkana ayadaygu beerta boodhari sidiisii barashada jacaylkana ayadaygu beerte basarka iyo jaahiyo bilicda iyo nuurka waa midaanu bogayo basarka iyo jaahiyo bilicda iyo nuurka waa midaanu bogayo aanu beeraqayo biyanimay u keenta bil ku soo manaade aanu beeraqayo biyanimay u keenta bil ku soo manaade barwadnaha ku taalo iigu baahde weeye barwadnaha ku taalo iigu baahde weeye boodhari sidiisii barashada jacaylkana ayadaygu beerte boodhari sidiisii barashada jacaylkana ayadaygu beerte beerka iyo laabti bogga waxaan ku haystaa berri inaan aruusi tarkiyo ciyaartiyo digilka iyo heesa annalo bilaabe botarkiyo ciyaartiyo digilka iyo heesa annalo bilaabe barwadnaha ku taalo igu baadeweye barwadnaha ku taalo igu baahda weeye boodhari sidiisii barashada jacaylkana iyadaygu bartay boodhari sidiisii barashada jacaylkana iyadaygu beertay
waa ka dhacay nasiibe
boodhari sidiisii bay jecel igu beertay barashada jacaylkana ayaad iigu beertay alalehe hees baa ka dhacday heestii waxayna daafureed Mm.
barnaamijka madasha dhalinyarada waa tahay waa heestii boodhari sidiisii waxaana qaadayay fanaankeenna maxamed nuur gariil waxayna kaydka baxadaweyne raadiyo muqdisho soo gashay afartii bishii koowaad sanadii kun iyo sagaal boqol lixdan iyo sideedii waayo waayo waayo waayo bay heestaani kaydkii soo gashay markaana maxay noo sheegi doonaa nasiibe waa tahay ee, dhegeystayaasheena waxaan leenahay horta mar kale mar kale soo dhawaada barnaamijka maadaama galabta khamiis ay tahay oo dee birina jimca soo gelaysa dee waa maalmihii nasiinada qof walba oo shaqeynaysana dee Dee way way- ka nasanaysaa Waxaad iska shaqadii iyo- nasanayaa maadaama ay biri shaqo ay Mm.
waxay noqon lahayd maamulka maashaadka maadaama ay beri ay kusoo aadan tahay maalin jimcaha oo maalin wada nasiinaa ay dadku wada nasanaya marka waxaan leenahay galabta maradku barnaamijka ugu dambeeya ilaa sabdi jimcaha waa ka nasanaa barnaamijka waa tahay ee, hodanay galabta dee sheekooyin xiiso badan leh barnaamijka daawi waa ku sheeg sida sheekadii bisadii iyo ninkii dhex martay waxaa kaloo ka manay riwaayadihii Mhm.
markaan waxaan soo qabanayaa riwaayad lagu magacaabo dee maxay ahayd waxaa lagu magacaabaa maseer
maseer waa ma- riwaayadda magaceeda waa maseera maseer waxay ka sheekeynaysaa dee maseerka dee qofka dumarka ragga ay u qaado Mhm.
oo dee intay qoraac u diyaarisaba waxaa la leeyahay meel baa ka daasana ordasa waxaa la leeyahay haa naa kalaa kaa horeysamaya qoraac kuu diyaarisay
way iska jiraa dee maseer lagu dhahay hodanay ee, horta dumarkaa loo leeliyaa mar walba waxaa lalahaa dumarkaa maseer badan laakiin riwaayadana sababtaasa waxaa loogu asteeyey dhibaatada maseerka oo lagu magaceeda- magac daray Mhm.
bal markaan dhegeystayaashan isku deeninay riwaayada- riwaayadii dhibaatada maseerka cunto
inaan soo qoysta shaqada aadiya ugu dahnoonta dabidida meesha tuurtay aaday habana walaa dahkalina shaqada maanta inaan saan saan inaan ku tagaa wallaahi wallaahi saaxa ma aha saaxa ma ahan
maxaa xagee u socotaana
habeen maxaa xagee u socotaana xilligan ana quraaca kuu diyaarin odna shaqada ka daa saaka mujaddado waqti dhan ma hayay quraacda aniga u diyaarinaya sheedaan ma u diyaarinaya quraacda maya dib ma lahan friisootile friisi soo friiso midhigeyso saaxiibo si fiican ma dhigeysanaysaa aniga hortaa kaashi korta maba dhaweenbo intaasna waxaan dhahay sug sug tartiib aan dhahay ma fahamte haddana heer waxaa keentay anoo dabka ku jirin aad dhuumato isdejibee ya shaydaanka iska naar Shaydaan ma bihaayabe.
soo kacdee tartiib oo tare may shaydaan ima ahay adaaba shaydaan igu noqday bile soo tare adaa shaydaan igu noqday adaa sida shaydaan ma dhuumanayo daawaya haddaa hadda jikada say ku gelay haddaa ana maanta shaqa aadin arsaaqdeena noo soo raadin shaqo waa la aadaa waxna waa la cunaa saaxiib ma isdejibee cafoon waan sii baxaa Ana waxba isa salaadna oo soo dhaqso. waa ku one minute hadaa ku imaamaysa iska jir والله ninkan horta ma qasar uu maqan yahay cabaar uu maqan yahay maxaa dhacayna ana saa u sugay waaba daara meeshaan u fadhi ana dhahay irida ka farbal xaajigaag inaan wacwaayo والله كبر نمبركيس بيسو بيتاعون هاي محدا حبرك لما لا جوجا اوكي ويلك صاحبك سنة وعامك اسلا شقيناي هالو ها abaya السلام عليكم calaykum salaam ساتة دمش fiican wallah alxamdulilah xaaladaada maasha allah maanta maxaa dhaca maxaa jira waxba ma jiraan ee, ninka saaxiibka ahaa yaaweyna la jooga maxaa muusan imaamiya waabka oo bigiso tegin may weli muusan imaaneen shaqada muu ka soo baxay adan ka waraysaa haa abaarka hore kasoo baxay hadduu kuu soo socday tu aad u imaada malinaa xaafada lambarkiisa biisi waaye igama qabanaayo wallah iska sugdhin malaa ninkaas isa imaanaayo haa insha allah dimash hayahay
gaari maruu shaqada ka soo baxay maruu shaqada ka soo baxay shaqada wuu ka soo tagay ana iimuusan imaanin una aqaanada sugka wallaahi ani dhan waxaan sameey ma garanay shaqaduu ka soo baxay muuna imaanin meel aan joogay meel kale maba ka saayo maanta aan dhan si kala aha ubaxay stresska adduunka meelaan u socday meel kale tagaan saagta ya waxaan sameeya dhan makasa ayaan ku dhahay hay maalin maanta sugadi inay sidaa isku joogne kolkaan labada mitir uu iga tagaa miya aanu xilligaan maqan yahay taas horta ma- yaa waay xilligaan socotaa miya fariiso faadkii soo qabsada maba ogidba friisa ah fariisaad Haye.
laakiin maanta xidhna insha allah saaka inta markaa shaqada ka daahaya lessonskii intuu ugu tagay sidaas darteed teleefoonkaaga maxaa biis ka dhiga oo maanta liigu bis garaynaysa Zed, ma- mar horaa shaqada kasoo baxay saaxiib saaxiibkaan waye wuxuu dhahay mar walba shaqada kasoo Eh, tagay traffic waa inaad adintaa soo maxaa ku maqnay maqlayn ani.
ani markii abu Yes, kuu yes, sheegay yes.
inaad naagii qoto qoto ku maqan tahay markaas ku bedela xaaji aa aar suga wada hadleynaa halkaas ka bedeli Eh, doontaa xanaaqa maxaa?
adi markaa kula hadla ordi miya inta kale ma ordaysi maya saas ma ahan adaa sheedaanka ku saarnaa fahmi lahaani horta miikii ay soo qabta halkaas markaa kugu dhuftan baad fiicnaani anima meykii soo qabsana miikaa kuu diyaarsaday ma ogid miya isdeji horta Sug- sug adiga meesha ku maqnayd ii sheeg.
sheedaanka inaa iskina maxaa la carrow saare kaale wax mala carro aan markaas ka Meesha bedelo ku horta.
maqnayd ii Waan sheeg.
daalanahay, shaqaa saa ka dhan jiray arsaaqada soo raadinay.
shaqo maxaa meeqaa sacani meeqaa saca maqnayd mataqaana
maanta lee la soo daaha maanta maxaa qayladu أنا hayaaba أسامي saakina quracdaa ka tegey أنا أسامي اسكو فهمينو ماي ماي ماي ماي سوق سوق maxaa adi xaga ordaysa anaa kula hadlooye fiir fiir meesha kimaad mii sheegtaa fiir anaa kula hadlaa maa saaxanaysaa waxaan subaxdii ka hadlaynaa isdeji guryaha fasax ahay ma saaxanaysid ka horan hadee anaa kula hadlaa maa saaxani akuu daba ordaay isdejiyaa ku dhaawac hadda waa daalanaya saakisa u baxa ilaa hadda taageer adana qayla ay joogto maanta waa yaabanaanba halkas waxaa quraacdeeda ka tegi waa kashalaynoya maxamuud hay macsheynaysid miya haddana waa daalanahay macshay kari macsheynaysid ma quraacanaysid ma qadaynaysid waa inaad markaa inaad isku qabnaa duurarka dee naa kale kuu joogto maa sheegta Walaal, soo oo sheeg.
qadiya quraac ay casho kuu diyaarinayso walaale caadi iigu sheeg noo casi dhib ma lahane maxaa iga iska soo seexo garanaysaa sawirtan soo seexo sawirtan guryaa ka hadlaynaa مساحنا ha مساحنا هذه مساحنيس متجيفنيس كورنا دمانت Ah, iska seexdo walaale iska soo seexo adina tartiibko waa daalanaa anasta guryaha waxaan ka hadlaynaa Guryaha Okay.
fasax ahay.
اوكي ساحة لكن انا مساحنا كورنا صار لي اسود جيدا الا وهاك بري
soo seex walaale anikaan daamino tacbaan aan hooskayga xataa ma seexanna kuda مساحنا هذه جيفة اللي هردوك هاي iska soo الصوت seexa guryaha ka مساحنا hadlaynaa hayo haya
هذه اللي اسكور كلها هذا هردوك هاي ساني دم بيتعالى بصاحبه
وباصبحي نفتيذا انا وباصبحي مدوين اني يسكتوا
ftaan waa ka khaldan
saaka subax baan iga dheermatay masjidka ku jirta
anasoo xanaagsa macan نفسك maxaa dhaca saaka waa labisatay subaxnimada aragtinimada intee socdaa مقال angalka maxaa ka doonaysaa Maxaa ka doonaysaa, Maanta waa jiraan macalla?
magaalo furo ma jirtee waa furanta maan kasta intee furanahay
hataa dee furna inaan aada laasimaa
waa tahay aan dib ugu soo laabano dhibaatadu uu leeyahay maseerka ay riwaayadii aa hadda dhegaysanaysaan dee aa ka wada dhegeysanen qof loo diyaariyo quraac haddana ka tegaya ka waran inkastoo xataa xag bilaadanimo markay u fiiriso qofaa wax walba u diyaarisa quraac miis ku soo saartay oo- laga yaabo maanta dhan isdhihi saddex xaaji wiilku soo kaca Ha, inta soo macaan u dhigtay kariya inuu kaaga taga meesha dee qof walbaa ka xanaaqi laha isla yaari waa tahay eh, imikana waxaan soo qaadanaynaa eh, sheekadii ninkii iyo bisadii ee hodan inoogu talagashay galabta dee kalabta Bacdina daninay dooda bisad baan mar furan baa dii lagu doonaa.
yidhi qodobka doodana damiisku soo saariya sida hadda hore ugu dhawaaqday haddaan ku bilaabo nin baa bisad dhibtay kadibna wuu qabtay wuxuu geeyey suuqa xoolaha De bisad baa intay dhibtay ma arkino kadib wuxuu geeyey suuqa xoolaha markaas ay ku nool yihiin ama lagu iibiyo kadib wuxuu kasoo tegay wuxuu yimid gurigii de markuu suuqa geeyey kasoo tegay gurigii u yimid wuxuu arkay bisadii oo guriga joogta bisadaa fogeysa haddana guriga ugu soo noqotee kadib haddana wuu soo qaaday wuxuu geeyey suuqa hilibka bal waxaysi meesha suuqa hilibka geeyo hilibkaasaa cunto halkaasi qududuruura ka hesho adiga ka harto bise way soo laabatay waa mar labaadii ah mar saddexaad wuxuu geeyey duur meel fog ah dee markaa magaalada dhan waa laga saare waxaa layidhi aad baa ii dhibtay laba mar baa ku fogey waa soo noqotee markaan dee duurka meel fog baan ku geynayaa markuu soo laabay isdhaha waa ninkii ah oo bisada fogeynaya markuu soo laabay isdhahay wadada ayaa ka luntay dee waa togtiisi bisada fogeey isdhahay gurigaa ka luntay meel fogee asig bay wadada ka dhuntee kadib wuxuu wacay xaaskiisa wuxuuna ku yidhi bisadii ma aragtay xaaskiisa wacay asoo dhuusan markaas wuxuu ku yidhi "Dee xaaskayga bisadii ma aragtay markaasay ku tiri way joogtaa guriga darjiinkiisa ayay kugu sugaysaa
waa tahay way joogtaa guriga darjiinkiisa ayay kuugu sugaysaa maxaad ka filinaysaa inuu ku jawaabo kadib uu wuxuu yidhi naa noogu dhiib ha noo tilmaamto waddada ay soo qaadee misad iigu dhiib taleefonka ha ii tilmaamto waddada ay soo qaadee aada weyn anigaba waddadii guriga iga lunto intaan islaha ayada guriga ku lumay dee intuu isdhahay bisada guriga ka lunto ha aqoon weyso asigii baa guriga ka lumay de sheekada maxaan ka faa'iidi karnaa duruucda sheekada Ha qo- haddana haddaa qodana ha dheereen ku Kusireen dhici ha doontaani qodin.
mooje Ah, waa god sireed ha qodin haddaa qodana ha dheereen inaad ku dhici doontaani mooye
waa tahay waa sheeko aada iyo aada u xiiso badan dee bisadii marmarka qaar dee xayawaanka ee hodane waxaad arkaysaa xayawaanka markaa kursatid aa barbaarisid xitaa haddaa meel ka fog gurigaaga aa geysid wuu soo laabanayaa oo guriga wuu guriga aad buu u yaqaanaa.
yaqaanaa aada buu u yaqaanaa oo hadda Marka- sidaa sheekada ninkan ka arkayna guri intuu ka fogay bisada islaa Mhm.
asigii baa guriga ka dhumay
ta wadadii ah, guriga keentay marka xayawaanada oo xataa aadka loo barbaariyo ama eh, eh, dhaqdaan dadku si fiican guryaha u yaqaan waxaa kamid a sida eyga oo kale eh, bisada aa sheegto oo kale waa xayawaanada marnaba aa ka dhumin meesha ee bartaa macnaha marka waa sheeko aada u xiiso badan markaana de qodobkii dooda ayaan soo qabanayo galabta miiska waxay noo saaran de wiilashii gabdhaha midkee guurka ku degdega xilliga hasaabaha de waa markaan wiilashii gabdhahaba xilliga hasaabaha markii lagu jiro shukaansiga keebaa soo bandhigta guurka oo ku degdega ma dhanka gabdhaha mise dhanka wiilasha galabta waxaan arki doonaa gabdho badanoo wiilasha odhanay wiilal badanoo gabdhaha odhanay waxaa ka hadlayna waxay tahay eh, markii guurka la gaaro badanaa dadku way kala baqaan oo waxaa la lahaa gabdhuhu ma soo bandhigtaan eh, inay isgu- eh, wiilka guurka oo kale usoo bandhigtaan ama dhahaan eh, waa jecelnahay haddaba maxaa keena macnaha waxaan ka hadlayna waxay tahay dhanka wiilasha iyo dhanka gabdhahaba Eh, sanadii ugu dambeeyay waxaad arkaysaa in la dhahay dee labada dhinac baa laisla fahmay jaceylka aniga baa oo sheegtay, tan sanadkan baa qof sheegtay.
walba jecel soo Waa soo bandhiganaya bandhiganaya aada u weyn oo gabdhihii qaarkood ba waxay ku odhanaya jaceylka anaa soo horbandhigtay laakiin ismaliya aniga dee ragga eh, ragga soo geli doonana waan ka wada hadli doonaahe furintood bay nala wadaagi doonaane Eh, gabdhaha qaar waxaa umalaynaya aada u baqa haddii adi ee kugu imaan lahayd eh, mar walba dhiga lahayd jaceylkaaga ama gurigaaga ma u sheegan lahayd waa tahay bal dhegeysta markaan aan soo qabto dhegeystaha ugu horey intaasoo qoon dhegeystayaasha aan wada sheegan lelanka ay naga soo garaaci karaan dhegeystayaasoo wici karaan siddeetan iyo lix toban toban iyo ko siddeetan iyo lix toban toban iyo labo siddeetan iyo lix toban toban iyo saddex sideetan iyo lix toban toban iyo afar sideetan iyo lix toban toban iyo lix dhegeystaha ugu horeeya galabta fursad u yeeshay inuu halo halowna dhalo
وعليكم السلام walaashay soo soo dha- magaca
habsi loo joogo shabalada dheh asal shabeellada dhexe jooga
waxaaqaay ajuwaad kulmeel waxaaqaay asal taleefankaaga haba badan ayaa na soo gaaraysa taleefanka dhegta u dhaweey si to qodobka dooda ee galabta miiska inoo saaran
waxaa u badan ragga u badan waxaa soo bandhigta guud waxaa gabdha waa isguursanaynaa laakiin waxaad markaas waxaa la oran jiray dee waaye waayihii laakiin hadda labada kulaatii koola mareysamaan raggaa u badan haye
raggaa u badan gabdhaha waa xishooban ragga aa leedahay ha
gabadh adiga jecel kuu soo bandhigatay
waa arka laakiin aan isguursanayo uma dhihin
waa tahay aasad aad iyo aad ay u mahadsan tahay dhegeystihi ugu horeeye galabta fursad u yeeshay inuu nala hadlo dhegeystaha xigee ku jira
dhegeystayaas tunaysiir maqli weyne kan xigaan soo qabanaya marka halo
asalaamu calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
aada iyo aada waa dhowahay waa baabul har mal magacaaga deegaanka
magacaygu waa baabul har waa Baabul-
baabul har degmada howlwadaag bal qodobka do-
halo
dee waan ka xunaa dhegeystayaasna khadka taleefonka ayaa ka go-ay waa ka xunnahay bal ee, nasiib hadda soo celiso qodobka dooda ee, qodobkeena dooda galabta wuxuu yahay ee, midkee baa jecel sheegta ama guurka soo bandhigta gabdhihii wiilasha iyadoo aan ka fiirinayno kuwii hore iyo iyo kuwa dambe.
dambaba inkastoo dee Ee, haddaan nasiib aan saame- soo la maraya tu- ee, ee, 2021 aa la marayaa dee markaan rag iyo dumarkaba qof walba dee dhexdiisu waxay dhegeystaha iminka ku jira halo halow halow asalaamu calaykum soo dhawow dhegeysta codkaaga sare u qaad magacii deegaanka iigu celi magaca magaca ikraan halkee ku sugan tahay ikraan iskool bulisiya ayaa joogtaa soo dhawow ikraaney haddii aa la socotay qodobka doodana hore u gudogal oo fikirkaaga ka dhiiba
laakiin laakiin- sanadan dambe gabdho badan baa soo bandhigtay jacaylka soomaano markaad wareysato ku odhanaya anigaa ku hormara jacaylka Ah,
Ee, ma jirta ee, gabdha hadda sheegta adi ahaana iska soo qaad oo hadda wiil haddaad jeceshahay uu kuu sheego waa jaceylka adiga muu sheega lahayd jaceylkaaga oo hadi- haddaad jeceshahay
haye. Laakiin- jinaa la odhan jiray soomaan waa tahay ikraane maxaa farqiya gabdhihii hore in ee, j- ee, guur sheeg- ee, guur wiil usoo bandhigtaan iska dhaafay xitaa jaceylka ma aysan sheegi jirin xitaa hasaawa xataa ma aysan samey jirin badankooda marka gabdhaha hadda maxaa ku dhiirigelinaya ayaa isleedahay awooddaasna siiyey
Hada sawirka labada toddobaatan iyo kooda ugu jiraa marka saayada dadka hore waxaas la aqoonin
niga cusub baa lagu jiraayo waaye waaye waa lasoo dhaafay
waa tahay aad maasan tahay ikraan oo iskuul bulusiya naga soo wicisa ayay heer dhegeystaha sii dhegeystaha Bulusiya.
xiga ee imika ku jira bal dhankeygaan soo qabanaya halo halo halo
waa kuma khilaafay hodan adiga nasiib dhammaan dhegeystayaasha dhegeysanaya saayid iyo xishoonilay galab wanaagsan galab waa- galab qurux badan oo ku raacinaya soo dhawow qaaliyey magacaaga qaali qurxay soo dhawaan ku leeyahay bal qodobka dooda galabta waa la socotaan filayaa
ah bal adi haantaad wiilashii gabdhaha kee baa odhanaysaa
wiilasha u badan wiilasha u badan sababtu waxay tahay gabdhaha maxay ay uga xishoonayaan sagaal xisho dagaalkii wiilasha hal xisho waa tahay qaaliyey adiga hadda ee, misleedahay gabdhihii hadda markii loo fiiriyey kuwii hore isbedel ayaa jira waan ka xunnahay qaali qadka ayaa ka yaro go-ay waan rajeynaa inay kusoo laaban doonto qaali waa dhegeystaha barnaamijka waana saaxiibka barnaamijka waana aala dhegeystaha ugu yar ee barnaamijka nolosha dhallinyarada halo halo asalaamu calaykum
calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu barnaamijkala daadinay saban aba noo degana barnaamij nabadeena dhammaan walaalka farsamada kama tegin dhammaantiin hayan leeyahay kala wanaag galab wanaagsan ayaa anakana ku leenahay soo dhawow dhegeyste magacii deegaanka
magacay yaxya daaca degmada daynila jooga yaxye oo naga soo wacaya degmada daynila yaxye soo dhawow sidee lagu yahay daynila galabta waan ugu wanaagsan yahay maasha allah waa tahay soo dhawow yaxye haddii aa la socotay qodobka dooda ay galabta miiska inoo saaran
waa la socday waxaa u badan wiilasha anoo anan anay dhinaca gabdhaha ma xisanay sababto ah gabdhaha cusba gelin laakiin wiilkaas ilaa gabadh ayaa lagaga horeyn wiil kale inay la heshiisa laga yaabaa fakarkiis guurka u diiday jinaanfaas waa tahay yaxya hadda markaa fiirisay gabdhaha hadda jira s- ee, maku aragtaa gabdhaha qaar makuu soo bandhigteen jaceyl oo maku dhaheen yaxya adi waa ku jecel lahay
maya maya maya Ha, ha, ha.
Waa tahay- marka yaxya adiga qof jaceyl mau bandhigat
Uma bandhigin laakiin wiil hadda way haayaan laakiin uma bandhiganin waa ka xisoo
waa tahay oo weli ilaa hadda jacaylku u haya laakiin gabadha ma soo sheegan
aadaa umahadsan tahay yaxya daacad oo degmada dayniile naga soo wacay ayuu ahaa dhegeystaasi welina dee barnaamijka bartaka kaga jirnayo qodobka dooda baa miiska inoo saaran bal markaan dhegeysta xiga haddaan soo qabtaa loo dhegeyste
aadaa umahadsan tahay gabar boqortooy abaayo sharaf hodan gabadha barnaamijka kugu lamaanan farsamayaqaanka dhammaan baaweynta radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dhammaan saaxiibadii gobolada kuwa laaf istareenka barnaamijka ka dhegdhegeynayo dhammaantiin idinkoo isku wada duuban waxaan hamada idinka leeyahay galabnimo wanaagsan galab wacanaa kule galab qurux badan oo ku raacinaya soo dhow magaca iyo deegaanka aada iyo aada umahadsan tahay sadaam cabdulaahi xuseen zidiigi adduunka ligunaneysaa duleedka magaalada muqdisho deegaaweynaha ceelasha biyaha agagaarka hooyga weynaay qurucii xasuusta lahay ee quraca dhimbilan fadhiyaa galabta galabta waxaad u maleysaa Marba- xaafadda marba kala hadduu- qeyqaybinaa noogu sheegtay quraca dhimban hadduu Aad iyo aad sheegtay waxaa- ee cdga adduunka koodkiina kasoo degta dee galabta xeebti ma- qabowgeeda ma joogay wuxuu joogaa dee waayadan qabow dambe waa ka gadistay mal- dhankaas iyo xamarina waayadan dambe Hilibka waxaa doontaa waa gadistay.
leenaa marka.
oo dhankaas ceelasha ka shidan tahay walaashay macaan waxaa waaya cad iyo caanaa lagu nool yahay soo maahan marka xoogaa maraa ka nasanaa cad iyo caanaa ii socda marka waxaa waaya gedis waay.
balse mar labaad qodobka dooda la socotay saadaamo galabta waxaan kaa doonaynaa wiilashii gabdhaha keebaa jacaylka ama guurka hor bandhigta walaahi walaashay macaan horta marka aniga shakhsiyadeeda saadaam ahaan aan ka hadlo kale horta ani ahaan maadaama qabiiraa tahana cdo aada u weyn walaashay macaan So, badi horta markii hadda ani qiimeyn dheer aasi sameeyo horta asxaab badan aa la sheekaysta badi horta gabdhaha ani saaxiib dhowaa la ahay waxaa umaleysaa markaa xoogaa la kaftamayo aa u sheekeena u qaraaxeena gabdhaha badi horta waxay jecel yihiin horta inay jecel ay iska soo bandhigtaan ma fahamte ani ahaanteeda shakhsiyadeedan ka hadlaa hadda dhowr gabara horta jecel iisoo bandhigatay kuwo xataa inay guur ay ku haminayaan ee rabaan xitaa anagoo wax jecelan dhex marin oo hadii ay guursaleed saadaam u dhahayaan cdo waa waxaa ark- iska leexinaysaa Bye.
meeshaan dhegeysanaysaa
Adigu- barnaamijka waa lula dhegeysanayaa miya Bye, bye.
waa tahay cd
adewen marka aniga dhanka iyo dumarka waa aragtay Ay.
horta jaceylka gabadha horta ayadoo ku rabta horta waa ku rabaa xataa ma ku dhihi karta horta way xishoonayaan oo waxaa leed aamusnaanteeda waxa karayso aadoween marka waxaa waaye laakiin waxaa umaleysaaba si sarbeeb ah inay barnaamijka eh, markaas ay ay kugu soo bandhigina ama tusaale ahaan ay kusoo qaadanayaan marka dumarka soomaaliyada horta haddii wax la bandhigi karoo kale dumarka way ka xishoona laakiin markii sheegay Laakiin sanadoo kale sidaabo- jaceylka waxaa waaye in guur lagu degdego ama guuraa rabaa gabadha ayadaaba ku leedaha niyo hadaa aqal galna ka waran marka ani dumarka taas aa u oo badan adiga hadda waxaana leedahay maadaama qabiir hore soo ahaan jira iska abulaa hadda waxaan u asteynaya in gabdhaha ay hor bandhigtaan guurkii jacaylka aadowen ana hataa kula hadlaa horta maasha allah horta aan iskaabul maahi asla ahay hadda gabadha aa qabo inaana beenka sheegayn ma fahamta agteeda way fadhisaa ayadaana guurka iisoo bandhigata ani jaceelaa u bandhigta ayadana guuraa bandhigata marka oo hadda waxaan leedahay gacmo wadajir bay wax ku gooyaan aadowen hadda jaceelkaa sheegta ayadana guurkaa sheegata marka wabilahi tawfiiq gala wanaagsan waa tahay aad iyo aad u mahadsan tahay sida cd quruxba nagala qayb qaatana kaga mahad celina bal markaan dhankaayo nasiibay halo halo asalaamu calaykum halo dhegeyste
Halo.
soo dhawow dhegeyste magacii deegaanka
magacii waa maxamuud muuse maxamuud yare degmada danile ayaan joogaa maxamuud muuse waa dhegeystihii labaad oo daynile naga soo wacaya soo dhawow maxamuud muuse haddii aa la socotay qodobka dooda galabta
waa la socday marka aniga waa waa bandhigteen waa la isu bandhigtay labada dhinacba waa samaysay hal dhinac laakiin u beertaan kaa doonaynaa Ha, aniga waa waa bandhigtay anna waa la isu bandhigtay waa tahay maxay u kala duwan taha marka marka adiga bandhiganaysay iyo markii laguu soo bandhiganaya
Een, marka ani marka aan laisu bandhiganayo waa marka aan bandhiganayo xoogaa cabsiya laakiin marka laisu bandhiganayo waa waa banaa Ay, maxaa ka maxaa ka cabsanaysaa markaas dee adaaba lagu soo galo haye maxamuud
marka waa gabar een, na ban- u bandhigtay jecel marka io koobay ahayd marka marka sidaas awgeed aa u cabsanaya waa tahay inanta kuu soo bandhiganaysay ee adiga muuhaysay jacayl
maxaad dhacday gabadhi guu- waxaad tiri moogtahay anigana waa bandhigtay maadaama ani markii aan bandhiganaya aan cabsanayay anna waa liisoo bandhigtaa dhahdo markii liisoo bandhiganayana waa faraxsanaa waa tahay maadaama aa faraxsaneyd gabadhaasi adiga ma jecleed
waayo waan jeclaa waan jeclaa ha
waa tahay aadaa umahadsan tahay maxamuud Wuxuu- wuxuu yidhi dee labada dhinacba waa sameeyey laakiin marka aniga laakiin sameynaya nasiibe, ayaa aad u adkeyd dadka qaar markaad wareysato waxaa lagu leeyahay gabdhaha iyadoo afka ka oran waan ku jeclahay bay waxay kuu muujinaysaa naxariis astaamihii miya aha naxariis baa lagu muujinaya danna waxaad arkaysaa dhankeeda adigoo u bawacdo dee qoftaas may qof kaleba dee agteeda aa fadhiisaneen saas baa lagu haystaa
waa sidaa sheegta hodanay dhegeystaha ku jira hallo dhegeyste halo hallo soo dhowo
waa dhaway bal magaca iyo deegaanka ay dhegeyste cali waa urwaa jooga cali oo soo dhowo aan ku leeyahay degmada hilwaa baa inaga soo wacaysa barnaamijka la socotaan filaya
wallaahi si fiican laakiin soo celiya bal galabta waxaan kaa doonaynaa wiilashii gabdhaha keebaa ku horumara hasaawaha ama jacaylka ama guurka
wallaahi horta sanadkan waxaa jira wax la dhahay ku adkeen
ku adkeynaa jirta ko
gambar dhigashana waa jirtaa aha
qofka dumarka marka ku jecel yahay waddadaa mari sida ee leefleefo iyo wax le ku cune macnaha maxee meeshaas waxay ka dhiganayaba xarunta adigu maxaa ku marsiiyey mar mal- mar walba haddaa adigu jecleen baad meesha ayadaaba ogba macnaha wayba og tahayba markaasaaba adoo ku arki jirin a wax arkay naagtan markaa qadada doonays meeshay fadhidaa Aye.
markaa qadada galabta soo laabanays meeshay fadhidaa habeenkii meeshay fadhidaa adigu waa yaabe waxaa leedahay war gabadhtaa maxaa waay maalin meeshaan fadhido dasaa u fiirinaysa indhaha baa raacaya aa markii dambe waxaa ogaanaya marka marka aad soo socotid indhehe macnaha hoose fiirinaya markaa laakiin dhaaftid eh, isha ku- markaa galaasa u jileo indhaha iyo indheheeda isku dhacaya isla markii ko oo markaa aad gudaysid hoos baa la fiirinaya markaa gadaal u eegtina indhaha baa indhaha lagu saaraya habeenkii xala tega waa ina hortaada imaada ee qudha abuwa ugu jecla habeenkii xala tega waaye
oo dee sida hadda sheegayaba dee aa marka macnaha waa loo muujinaa de xarakaad ay sameynayaan xarakaad Mhm. hadda marka waxaa Macnaha leedaha dee arag camal guurka ama inaa ku jacaylka jeclahay, gabdhaha arag soo hor camal waayna.
bandhigtaa ya yaa Hadda Ee, guurkii arag camal jacaylkeebaa soo xarakaad ay bandhigtay.
sameeyaan ayaga.
waa tahay aad iyo aad aa umahadsan tahay dhegeystahaasi hodanay ee markaan wax- ee maadaama waqtigii barnaamijku naga sii dhacayo xubintii isboortiga iyo wararkii ugu dambeeyay isboortiga laga qoro ayaan soo qabanayaa dhegeystaha qadka ku jiraan soo qabanaya markaan halo dhege
halo halo soo dhowo waa dhawahay walaashayaadii aad barnaamijka kula wada farsamada dhammaan dhegeystayaasha kala wanaagsan shukri xaaji maxamed degmada yaaqshira jooga sikala baacanaa kule soo dhowo shukriya magaca iyo deegaanka
waa maasantaa hodanay waa shukri yaaqshira jooga shukri degmada yaqshid barnaamijka la socotaan filaya si wanaagsan waa la socday bal haddaad barnaamijkaan la socotay galabta waxaan kaa doonaynaa dhankaasi haasaawaha ama guurka marka la gabdhahii wiilasha keebaa ka hormara waa mahadsan tahay hasaaba iyo guurka waa labo guurka ee qofka markaa ee waxaa bandhigto ee, dumarka laakiin jacaylkan waxaa bandhigta dumarka ee ragga oo hadda waxaa leedahay guurka waa dumarka jacaylkana waa ragga aad iyo aad dumarka maadaama waqti ka tagaya ayaga ayaa dhahaa saaxiib haylo gooyni qof kale maa raxsan jid kale waa naga soo gabagabeynay okay shukri waan kaaga mahad celinay sida qurux badan nagala qayb qaadatay bal waa tahay markaan hodanay nasiib ee qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka ayaan maraynaa ee waxaan leeyahay haddii aan fiirino dhanka iyo xubintii isboortiga ee kooxda barcelona oo baryihii ugu dambeysay la tacaaleysa inay hesho tababaro nidaamin kara kooxda barcelona dhowaan waxaa kooxda barcelona laga saaray ee ronald kuman ee tababarihii ee netherlandska ahaa ama u dhashay dalka holland waxaa laleeyahay kooxda barcelona ayaa doodooneysa xidigeeda hore ee ugu ciyaari jira qalbada dhexe kooxda barcelona shafi hernandes kooxda barcelona ayaa eh, heshiis usoo bandhigtay xidigeedii hore shafi hernandes laakiin kooxda uu hadda joogo uu macalinka u yahay alsad ayaa diiday inay heshiis la gaarto kooxda barcelona maadaama kooxda alsad ee heshiiska ay kula jirto xidigan shafi ee ugu harsan yahay laba sano laakiin waxaa laleeyahay shafi ayaa qaatay go-aan oo ugu tegi doono kooxda alsaada oo arbacada soo socota kaasoo ay noqon doonto kulankii ugu dambeeyay uu leelin doono isbuuca dambe kooxda alsaada waxaa leeyahay kooxda barcelona xidigeedii hore ee qadka dhexe u ciyaari jira ayaa kamid ahaa saddexdii sano ugu dambeeyey macalimiinta u sharaxan inay leeliyaan kooxda barcelona si hanaankii ugu horeeyay ee kooxdan barcelona lagu soo celiyo waxaa leeyahay waxaa ka maqan aan leeyahay barcelona maadaama ay lumisay xidigihii ugu waaweynaa ee kooxdani ka ciyaari jireen sida lionel misi oo kooxdani uga baxay si shoog ah waxaa leeyahay waxay danaynaysaa inay dib usoo celiso kooxdii barcelona ee 2019ka shavi oo shavi wakiilkiisa ayaa shalayto ka degay kooxda magaalada barcelona ayaa laleeyahay si uu heshiis rasmi ula gaaro kooxda barcelona sidoo kale caawa waxaa jiri doona kulamo laga ciyaari doona tartanka yuruba liiga sidoo xale champions leaga loo ciyaaray tartanka labaad ee qaarada yurub ugu xiisaha badan ayaa caawa la ciyaari doona guruubadiisa e b iyo c iyo d sidoo kale e iyo f g ayaa la ciyaari doona waxaa leeyahay waxaa kulmi doonaan caawa kooxaha kooxda naaboli oo kamid tahay koox ka imaata zarega sidoo kale kooxda lester ee ingiriiska ka imaata ayaa ciyaari doona kooxaha olombiakos iyo frankford ayaa caawa kulmi doona iyaguna saacaddu marka ay tahay laba saac afartan iyo shan daqiiqo waxaa leeyahay kooxda naaboli oo ah koox kamid ah kooxa aan laga badin xilli ciyaareedkan siduu u bilowday tartanka sareeda ayaa caawa la ciyaari doonta mid kamid a guruubyada ay ku jirto caawa waxaa leeyahay kooxda napolitaniska oo gruubkani hogaanka qeybta labaad ugu jirto waxay caawa la kulmay kooxda warzama oo gruubkan ugu jirta kaalinta koowaad saddex kulan ee ciyaartay kooxda naaboli hal kulan bay badisay kulanna waxay gashay barbaro kulanna way ay lumisay halka kooxda kale ee hadda caawa la ciyaari doonto saddexdii kulan ee ciyaartay laba kulan ay badisay kulanna ee losgaraysay labadaasi ayaa caawa ciyaari doonta sidoo kale gruubkani waxaa ku jirta kooxda lester city oo ka imaatay dhanka iyo cariga ingiriiska saddex kulan ayay ciyaartay kulan baa laga badiyey kulanna barajo bay gashay kulanna waa laga badiyey waxayna isku dhibaca yihiin kooxda napolitaneska oo caawa la ciyaari doonta kaalinta koowaad gruubka kooxda uga jirta lajeya warzama intaas ayaa ugu dambeysay wararka sportiska barnaamijka madasha dhalinyarada oo galabta inoo soo bilowday koob iyo tobankii galabnimo dee hodanay wuxuu marayaa gabagabo hodan iyo nasiib jalwa ayaa niila socodsiinaya waxaana farsamada ka qayb qaadanaya ibraahim iyo fahad cabdigeele oo gadaal ugu soo biiray waxaana ku daaxiran doonaa mid kamid a kaalmaha suugaanta hodanay maxaa noogu soo xiraysaa dee nasiiba markaana waxaa noogu soo xiraya kaalin suugaanida lagu magacaabo booliyo waxaa ku luuqeynaysa mises xiis iyo d j deeqsi dee intaa barnaamij caynkan kale ku kulmi doona dhegeystayaasha waxaan leenahay sidaasi ammaanaha laba salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu